subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa subax jimco ah bisha oktoobarna waa kow sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggaannu internetka ku leenahay ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaallo dhex maray ahlu sunna iyo ciidamada dowladda ee gudaha maamulka galmudug
ka sokow dagaalkii shalay dhacay ma jiraan ilaa iyo xalay wax ka dhacay deegaanka bohool xaaladuna saaka waxa ay dadku ku waabariisteen deganaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan shil gaari oo ka dhacay magaalada melbourne ee dalka austraeliya oo ay ku dhinteen dhallinyaro soomaali ah sidoo kale waxaannu warar idinkaga haynaa waddanka sweden oo hindisar sharciyeed la doonayay in lagu mamnuuca gudniinka ragga oo la laalay barnaamijkii amuuraha islaamka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda maraykanka ayaa xadidi doonta cidda ay ciidamada socdaalku bartilmaameedsan doonaan si markaasi loo xidho amaba loo masaafuriyo xogayaha amniga gudaha maraykanka alekhandro mayorkas ayaa hadalkaasi sheegay isaga oo si weyn uga soo horjeedsaday dhabbihii qallafsanaa ee uu hore u qaatay madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump tusmooyinka cusub ee lasoo saaray khamiistii waxa ay siinayaan ciidamada waaxda socdaalka fursad dheeraad ah oo ay ku gaaraan go'aanada ah iyaga oo weliba kala soocaya kiisaska waxa ay marka hore da saari doonaan dadka halista kuwa amniga qaranka nabadgelyada dadweynaha iyo sidoo kale kuwa dhowaanahan xuduudda soo gooshay muhaajiriinta muddada dheer joogay maraykanka waayeelka iyo caruurta aanqaarin aan qaangaarin amaba kuwa iyaga iyo qoyskoodu uu saameyn xun ku reebayo tarxiilka ayaanan hadda bartilmaameed u noqon doonin ciidamada madaxweynaha maraykanka jo biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ballan qaaday in qaab bini aadannimo ah oo weliba dheeraada loo wajahayo arrimaha la xiriira socdaalka marka loo eego kii isaga ka horreeyey ee jamhuuriga ahaa donald trump xilligii trump ciidamada waaxda socdaalka ee ice loo yaqaano waxaa loo sheegay in ay bartilmaameedsadaan oo ay masaafuriyaan qof kasta oo aan sharci ku soo gelin kuna joogin waddankan maraykanka sharci dejiyayaasha dalkan maraykanka ee labada aqal ayaa xalay fiidkii oo khamiis ahayd waxa ay ugu codeeyeen sharci oggolaanaya in ay sii socdaan isticmaalka qarashka dowladda dhexe ilaa diseembar saddexdeeda sannadkan lixdan iyo shan xubnood oo aqalka sanadka ah ayaa u codeeyey iyadoo soddon iyo shan kalena ay diideen waxaana xigay codeyn taa la mida oo aqalka hoose uu sameeyey waxaana ah laba boqol konton iyo afar ay ha ugu codeeyeen sharcigan iyadaoo boqol iyo shan iyo toddobaatanna ay diideen madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa saxiixay sharcigan si uu u dhaqan galo isla xalayba sharcigan cusub ayaa waxa uu oggolaanayaa in dhammaan hay-adaha dowladdu ay sii helaan dhaqaalaha shaqada ay kusii qaban karaan dhaqaalaha la ansixiyey waxaa ku jira labaatan iyo sideed dhibic lix bilyan oo loogu talagalay oo loogu talagalay waxyeelada ka nagaraale ahaada dhegaystayaal halkaad warkaasi kala socotaanna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington aanu ku bilownay xaaladda deegaanka bohol ee duleedka dhuusamareeb ayaa saaka degan halkaasoo shalayto ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa ahlu sunna dagaalkaasi ayaa la sheegay in ay ku dhinteen toban qof iyadoo ay sidoo kalena ku dhaawacmeen labaatan kale oo ay dhinacyadii dagaalamay ku jiraan dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamo ahlu sunna ka tirsan ay fariisin ka samaysteen duuleedka magaalada dhuusamareeb halkaasoo ay weerareen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug haddaba sida xaaladda ah ay hadda tahay ayuu waryaheena jamaal axmed cismaan ka waraystay wariyaha v o eda uga soo warrama galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq
jamaal aadaa umahadsan tahay saakay xaaladdu waxa ay ku waabariisatay deganaan inkastoo shalay ilaa iyo xalay maqribkii dagaalo xoogan ay ka dhaceen deegaanka bohol oo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo isku barbar ah iyo ciidamo ka tirsan ahlu sunna waljamaaca oo muddooyinkan isku aruursanayay deegaana hoos yimaada degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug xaaladdu waa ay degan tahay kasokow dagaalkii shalay dhacay ma jiraan ilaa iyo xalay wax ka dhacay deegaanka bohol xaaladuna saaka waxa ay dadku ku waaberiisteen deganaan waa tahay cabdiwaaxid mal garanaya sababta dhalisay dagaalkaasi jamaal dagaalka waxa uu yimid kadib markii hoggaankii ahlu sunna waljamaaca sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo macalin maxamuud oo sanad ka hor looga itaal roonaaday dagaal ka dhacay dhuusamareeb ay dib ugu laabteen gobolka galgaduud iyaga oo ka qayb gelayay siyaar ka dhacaysay deegaanka huurshe oo uu ku aasan yahay mid ka mida culimada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya aadka looga yaqaanay halkaa ayay kaga dhawaaqeen dagaalo ka dhan ah al-shabaab waxa ay sheegeen in deegaano muddo toban sano nabad ahaa oo ay iyagu maamulayeen hadda cabsi looga qabo maleeshiyada al-shabaab kadib dhismihii maamulka galmudug in habacsanaan dhinaca amniga ay timid sidaa darteed markii ay culimada ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah al-shabaab waxa ay deegaanka ka bilaabeen dhaqdhaqaaqiyo ciidamo ay ku aruursanayaan kulamo ay kula yeelanayaan waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta waxgaradka deegaanadaas kulamada ayaa sababtay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo galmudug ay iyaguna bilaabaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah hoggaankii ahlu sunna marka dhaqdhaqaaqyadaas ayaa sababtay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka bohol inkastoo ay jireen wadahadallo iyo dadaallo la doonaya in lagu baajiyo dagaal ka dhaca deegaanka balse ma dhicin oo ma miro dhilin marka khasaaraha dagaalkaasi ilaa hadda intuu gaadhsiisan yahay sida laga helayo goobaha caafimaadka waxa ay dad kala duwan iyo howlwadeenada caafimaadka ay v o a u xaqiijiyeen in tiro ka badan toban ay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay bohol oo labada dhinac ah dhaawacyadana waxa ay sida ay wararku sheegayaan ay gaarayaan in ka badan labaatan oo labada dhinac ee dagaalantay ah waxaa sidoo kale jira khasaaro gaadiidkii dagaalka ahaa dhinacyadu ay kala gaarsiiyeen oo waxaa la warinayaa in gawaari dagaal lagu kala qabsaday dagaalkii dhacay ma jirto laakiin mas-uuliyiin caddayn kartaa ama warbaahinta u xaqiijisay khasaaraha iyo gaadiidkii dagaalka lagu kala qabsaday jamaal waxaa sidoo kale jira in mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ay v o a xiriiro la samaysay oo ay dadaallo badan ku bixisay in ay xaaladan xogteeda wax ka ogaadaan hase yeeshee waa ay ka gaabsadeen wasiirka warfaafinta wasiirka amniga mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug dhammaan arrintaa waa ay ka wada gaabsadeen dhinaca ahlu sunnana bal ka waran wax war ah uu ka soo baxay ma jira oo ku aadan dagaalka ilaa iyo hadda ma jirto wax wara oo dhinaca ahlu sunna ka soo baxay
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq waxa uu u waramayey jamaal axmed cismaan muslimiinta waddanka sweden ayaa soo dhoweeyey laalista lagu sameeyey sharciga xisbiga center barty ee dalkaasi uu ku doonayey inuu baarlamanka waddankaasi mariyo in aan la gudi karin wiilasha taasoo uu buuqeedu taagnaa laba sano waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrintan ka waraystay xildhibaan xamse yuusuf xoorxoor oo ka tirsan baarlamanka gobolka westmanland ee dalkaasi sweden
xusbiga aan ka tirsanahay ee center bartiga ayaa waxaa dhacday shirweynihiisi laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa lasoo dhigay group dhalinyare ay soo dhigeen si lama filaana inaan sweden wiilasha lagu gudin arrinkaasoo dood badan nagu dhaliyey annagana naxdin badan nagu beeray marka markii arrinka socday ambiil baanu ka qaadanay wax rasifakun laydha ayaan halkan ka qaadanay oo oo aanu shirweynaha dambe la sugnay oo isla xisbiga gudihiisa ka wadaha isla xisbiga gudahisa congresskii weynaa maadaama xisbigu xisbiyada ugu waaweyn ee dalka ayuu ka mid yahay oo baarlamaankana awood badan ku leh wixii ansixiyanaa oo halkaa aanu ku ansixinaana sharciga xusbigay noqdaan marka dambena baarlamaanka in la mariyo weeyaan marka arrinkaasi werwar fara badan buu nagu keenay shabeellaha dambean la sugna oo imika noo dhammaaday haddadaan kula hadlayo sidaa daraaddeed markaa muddo laba sanaa baan hawshaa ka shaqaynaynay marka horena guddida sare xusbiga iyo guddoomiyaha iyo guddida sare xusbigu isku aragti baanu hayn marka waa arrin farxad leh sidaa adinku aad la socotaan waa arrin farxad weyn u keentay waayahay maxay ku doodayaan marka xubnaha isla xisbiga aad adiga aad ka tirsan tahay ee soo jeediyey in aan la gudi karin wiilasha
wallahi laba fikir oo kala duwan baanu wadanay iyagu waxay lahaayeen dimuqraadiyadda ilmuhu marka isagu uu weynaade ee uu da'diisa qaan gaadho naftiisa wixii isagu ku samaynayo inuu buuryada iska jaraya iyo inaanu iska jir isagu ha go-aansado oo isagu hays gudo ayay lahaayeen waa wiilasha laga hadlaya maadaama dimuqraadiyadda ilmaha ayaanu isagu waxaanu ogeyn lagu samayn markan hawsha lagu samaynayo naftiisa go-aan badan kuma laha annagana qoladeeda kasoo horjeedaana doodaydu waxay ahayd maadaama xorriyadda diintu ay xor tahay dalkan aanu joogno qof walba diintiisa xor u yahay dhaqankiisana xor u yahay inaanu xaq u leenahay ilmaha yaga inuu nala mid ahaado waa ilmaha waa kabidhaashihii diinta aanu haysano ee muslimka marka annaga arrinteedu way caddayd xorriyadda diinta oo dimuqraadiyadda ogashahay baanu ku doodaynay in waalidku xorriyadiisa isaga ilmihiisu ay xor u yihiin inay diintooda isticmaalaan waxay ka faraysanaa ay waxay faraysana ay sameeyaan waxay ay ka joojinaysan ay ka joojiyaan waayahay dad badanaa laga yaabaa oo ku dhegaysanaya inaanay fahamsanayn xisbiga dhexe ee adiga aad ka tirsan tahay waa xisbi noocee ah
wallahi xisbiga central party baa la yidhahdaa waa xisbiyada ugu waaweyn sweden buu ku jiray marka hore xulufa ayaanu laahayne qolo xuluf af alliance la yidhaahdo oo moderaadka iyo annagoo centerka ah iyo liberalka iyo code kilisa dimuqraadiga marka dhowaan baan haddana siyaasaddeydii isla bedeshay marka iminka la wadaag baanu nahay xukuumadda imika dalka taagan kuraasida lamaanu qaybsan laakiin waanu la dhisnay marka iminka xukuumadda imika sweden ka jirta wa waa xusbiyada dhise ayay ka mid yahay xusbiga iyagu saasuu markaa umid uga mid yahay xusbiyada ugu waaweyn dalka sweden inta badanna markii horena xukuumadda xulafadaas la dhisi jiray la lahaa awood badan buu waddanka ku lahaa iminkana maadaamaanu center nahay anagu oo liberal aanu nahay had iyo jeer kolba waxaa xusbiga dantiisu tahay baa ayaa ayaa inta badan aanu raacnaa waayahay sidee marka looga arkaa arrintan sweden ama sidee usoo dhaweeyeen haddii dhinac kale aan su-aasha udhiga soomaalida iyo muslimiinta wallahi muddo laba sanaa soomaalida iyo muslimiintu warar badan baa hayay arrinkaa maadaama xusbiga awooddaa leeyay waxaa laga cabsi qabay in arrinkaasi nagu fulo labadii sano ugu dambeeyey dadku aad iyo aad iyo aad bay warwarsanaayeen laakiin warwarkaa waxaa farxad ugu bedeshay markii aanu ku guulaysanay shirka yagan iminka oonu cod fara badan oo fara badan aanu kaga guulaysanay markii dambe dooda kadib cod baa la geliyey codkii baan markaa ku guulaysanay arrinkii saasaan ku laanlay marka arrinkaasi farxad aad iyo aad iyo aada u weyn buu keenay labadii sanee lagu soo jiray warwarka ahana halkaasay ku dhammaadeen waayahay xamse ugu dambeyn dalka sweden mas-uuliyiintiisa ad hadda ka tirsan tahay muddooyinkan dambe waxaad moodaa gaar ahaan labadii sane ugu dambeeyey in soomaaliya aada u fara badan oo soddon ku dhow lagu dilay dalkaas waa maxay dilalka noocan oo kale a maxaa keeni karay kula tahay sideese looga hortegi karaa
wallahi waa walaal waa masiibo aad iyo aada noo saameysay caruurtaydii baa dhimanaysa caruurtaydii baa isdilaysa arrinkaasi calool xumuu nagu hayaa marka insha alla waxaan rajaynayaa inaanu anagu iskaashano o anagu aan isku tashano ilmahayga toosino marka arrinkaasi waa arrin masiibadeeda le walaal subano
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan xamse yuusuf xoorxoor oo ka mid ah baarlamanka gobolka westmanland ee dalka sweden waxa uu u waramayey wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli markana wadanka australia ugu yaraan shan ruux ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay mid ka mida wadooyinka magaalada melbourne gobolka victoria ee wadankaasi australia dadkaasi geeriyooday waxaa ka mid a dhallinyaro soomaali a sida uu warbixintan ku faahfaahinayo waryaheenna ibraahim cumar baafo
shilkan ayaa dhacay abbaaro toddobadii iyo soddon daqiiqo habeennimadii xalay xilliga magaalada tan melbourne waxna uu ka dhacay xaafadaha galbeed ee magaalada kana mid ah xaafadaha soomaalidu ay ku badan yihiin booliisku waxa ay sheegeen in laba wiil isla goobta ay ku dhinteen halka laba kalena ay ku ruux baxeen kolkii lasoo gaarsiiyey cisbitalka weyn ee melbourne iyadoo labada wiil kalena xaaladooda lagula tacaalayo cisbitalkaasi tirada guud ee gaariga saarneed ayaa waxaa lagu sheegay inay ahaayeen lix wiil oo da-doodu ay ka yar tahay toddobiyo toban sano xiriir ay v o edu la samaysay qaar ka mid a waalidiinta la rumaysan yahay in caruurahooda ay ku jireen shilkaasi ayaa waxaa hooyo ka mid a ii xaqiijisay in wiilkeeda oo toddobiyo toban jir ah saaka aroornimadii hore uu galay qaliin dhanka madaxa iyo qaybaha dambe ee jirkiisa oo dhaawac soo gaaray halka hooyo kalena ay ii sheegtay inaysan weli xaqiijin karin geerida wiilkeeda maadaama aan la tusin muuqaalkiisa amba booliisku uusan la wadaagin macluumaadkiisa si wax badan aan u ogaado waxaan la hadlay nadiifo maxamed oo ka mid ah hormuudka jaaliyadda oona degan xaafadahaasi nadiifa shilkii xalay dhacay ee dabcan hooyo soomaaliyeed baa tahay oo aadna ugu dadaala dhalinyarada sidee wax u dhaceen ilaa hadda maxaynu ka ognahay inta dhimatay iyo inta dhaawaca walaahi runtii shilkan intu wuxuu dhacay xalay toola abaarihii maray ahayd seven t d b m markaasoo roob aada u fara badanna uu da-ahayay meesha shilka uu ka dhacayna meel laba isgoys ah ay ahayd nalkan uu ku yaraayo eridaasna dhismo ay ka socdeen dadkuna uu aada ugu yaraayo socodka baabuurta iyo dadku ay ku yaraayeen halkaasuu accident ka dhacay baad buu ahaa aada iyo aadna wuu u xumaa waxaa hadda keliya intaan warka hayno noo sheegeen booliiska inaa afar caruura ay dhimatay muxuu ahaa halna uu roon yahay midka kalena weli ayna xaqiijinin inuu serious yahay iyo in kale marka caruurta dhimatay marka afarta ay sheegeen maxaa soomaali ah oo la la-yahay ilaa haddaana la ogeyn inay ka mid yihiin dadka dhintay in kale labo laba wiilba hadda la la-yahay soomaali ah oo la garanaynin inay ku jiraan dad ilmaha dhintay iyo in kale guudahaantirada guud waxay ahaayeen lix caruura saddex sudanisa iyo saddex soomaaliya hal wiiloo soomaaliya wuu fiican yahay oo hadda wuxuu ku jiraa operation xaaladiisa waa sustainable hadda way degan tahay sannadihii u dambeeyey magaalada melbourne dhallinyaro da-doodu ka yar tahay labaatan ayaa shilal ugu dhinta waddooyinka magaalada tan melbourne ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya
waxaa dhegaystayaal subax wanaagsan jimco wanaagsan ayaannu mar kale idin leenahay haatana aanu aadno dhinaca iyo waddanka kanada qaar ka mid a iskuullada gobolka ontario ee waddanka kanada ayaa mar kale loo xiray covid sagaal iyo toban dartiis waalidiinta ayaa ka walaacsan kororka kiisaska ee iskuullada oo ardaydu ay ku laabteen uun bishii hore ee sebteembar kadib markii muddo ay wax ku baranayeen qaabka onlineka waryaheenna xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto nooga soo diray
iskuullada gobolka ontario ayaa mar kale khamiistii laga soo wariyey kiis oo cusub oo covid ah wasiirka caafimaadka ee gobolka ontario christiin eliod ayaa sheegtay in kiisaskan cusub ka mida laga helay ardayda na shaqaalaha halka aanan la shaacin halka kiis ee kale tan ayaa sii kordhinaysa tirada guud ee ardayda iyo shaqaalaha laga helayo covid tanii markii lagu laabtay iskuullada bilowgii bishii hore ee sebtembar taasoo ka dhigaysa kiis dhammaan kiisaska xanuunka ee la xiriira iskuullada saddex iskuul oo ka mid ah iskuul ee ku yaala gobolka ontario ayaa la xiray xanuunkan dartiis wasiirka caafimaadku waxay sheegtay in iskuul ay ugu yaraan soo wariyeen halkiisoo xanuunka covid waalidiinta gobolkan oo kuwa soomaaliduna ay ku jiraan ayaa ka walaacsan xaaladda xanuunka ee iskuullada oo kasii daraysa runtii arrintaas waxay nagu soo kordhisay haddii aan nahay waalidiinta caruurtooda iskuullada aadaan walaac sababtoo ah haddii hal calug fasalka laga helo caruurta haddii aysan ku dhicin xitaa cudurka waxay qaadayaan cudurka oo guryaha ay geenayaan oo way faafinayaan covid nteen wuu sii badanooyaa kor usii socdaa marka waa arrin la yaab leh waalidiinta soomaaliyeedna aad iyo aad iyo aad u walwalooyiin sababtoo ah ilmaha yaryar badanaa ma durno madaxa caafimaadka ee gobolka ontario dor karen moore ayaa sheegay in iskuullada khatarta ugu badan uu ku hayo cudurkan ay suuragal tahay in mar kale loo waciyo qaabka waxbarista ee online-ka ah dadka qaar ayaa qaba inay jiraan waalidiin badan oo ay caqabad ku tahay qaabka waxbarashada ee online-ka haddii lagu laabto waa kan cabdiqaadir maxamed aabow oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan waxaa dhib ah mataqaanaa waalidiin badan oo caajilo oo luqadda ay ku adag tahay mataqaanaa aanan haysanin tasiilaad badan oo mataqaanaa dhib ku yahay habkan waxbarashada oo online-ka ah midda kale online-ka wuxuu u baahan yahay ilmaha laftigooda in lala shaqeeyo oo lala socdo waalidkii haddii uusan wax badan caqabadahaas oo kale dhinaca waxbarashada caqabad ka haysato dhinaca laftigooda luqada dhibaato ka haysato way ku adagtahay inay ilmahooda garab qabtaan dhanka kale saraakiisha caafimaadka dadweynaha toronto ayaa dadka u jeediyey khamiistii shalay ahayd in dadka labaatankii bishii hore ee sebtembar doorashooyinka ka codeeyey labada goob ee breston hate elementary school iyo kingston road united george ay galaan karantiil iskana soo baaraan covid sagaaliyo toban kadib markii laba qof oo goobahaasi ka shaqeynaya laga helay xanuunka si loo yareeyo korarka kiisaska covid sagaaliyo toban ee gobolka ontario dowladdu waxay xoogga saareysaa in dadka ay qaataan tallaalka waxaa la dhaqangeliyey in dadka aanan wadanin caddayn ah inay si buuxda uga tallaalan yihiin covid sagaaliyo toban aysan ka cuntayn karin maqaayadaha ama aysan ku nagaadi karin goobaha kale ee laisugu yimaado marka laga reebo kuwa daruuriga ah sida cusbitaalada xuseen nuur xaaji v o a toronto
hagaag dhegeystayaal halka ad weli nagala socotaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya wariyaheenna cabdixaafid cawiil ismaaciil
dowladaha turkiga iyo ruushka ayaa ku heshiiyey in deegaanka idlib ee suuriya ay ka hirgalaan heshiisyadii hore ay uga gaadheen deegaankaasi sida uu xaqiijiyey sarkaal sale oo ka tirsan dowladda turkiga labada madaxweyne ee erdogan iyo putin ayaa ku kulmay magaalo xeebeedka soja arbacadii aynu soo dhaafnay iyada oo ay diyaaradaha dagaalka ee ruushku ay si joogtaha u duqaynayaan deegaanada ay mucaaradka suuriya haystaan oo ku dhow saldhigyo milatari oo turkigu leeyahay barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaynu ku eegaynaa heshiisyada mosko iyo cankaro ee dagaalada ka socda suuriya iyo iibsiga gantaalaha ruushku ka iibinaya turkiga siyaasadda caalamka waxay ku shaqaysaa dana la iska leeyahay dalal mar cadow ah marna saaxiib ah marna isu raaca quwado kale iyo dana wax kala iibsi turkiga iyo ruushka ayaa u muuqda inaanay colna ahayn nabadna ahayn bishii maaraj sanadkii labada kun iyo labaatankii ruushka iyo turkiga waxay ku heshiiyeen xabad joojintaasoo idlib ka dhigaysa goob aanay labada dhinaca weerarin deegaankaasi labada dal midna ma laha laakiin heshiiskaasi waxa uu hawada ka baxay markii dhowaan ruushku cirka iyo dhulkaba ka weeraray kooxo ka soo horjeeda maamulka asaad oo goobahaasi ku sugan toddobaadkan wasiirka difaaca turkiga hulusi akar ayaa ruushka uga digay weerarada ay ka geystaan idlib ay wax ku yeeleeyaan dad rayid ah dadka deegaankana ka dhigaya xagjir waxaan rajaynayaa ayuu yidhi inuu ruushku dhinaciisa ka soo baxo heshiiskii aanu gallay waa maxay haddaba muhiimadda uu deegaankan idlib u leeyahay ruushka turkiga iyo xukuumadda suuriya su-aashaasi ayaan weydiiyey xamse xaamud guuleed oo bartay diblomaasiyadda iyo cilaaqaadka dawliga ah degana magaalada lesta ee dalka britain cabdixaafid ow magaalada idlib muhiimadday leedahay dhowr qodob weeye gaar ahaan ay u dareynayaan labada dale ee turkiga iyo ruushku guud ahaan magaaladu waa magaalo geopolitics ahaan meel istraatiijiya ku taal waa waqooyi galbeed suuriya xuduudda turkiga kama fogaa xaggana gobolkay magaaladu ku taal waxweeye xad buu la leeyahay badda loo yaqaan mediteraneanka intaa ka sokow waa magaaladay dadku kolkii suuriya qaxayo dhibtu ka dhacday loo wada qaxay taasi waxay muujinaysaa dadyowga badan ee jooga intaa waxaa dheer meela dadku u qaxaan waxaa loo aaneynaya la leeyahay argagixisada laftarkeediibaa dadkaa ku dhex dhuubanaysa taas horta waa taa turkigu wuxuu aaminsan yow qaba nabadgelyada idlib nabadgelyada turkiga kamid tahay gaar ahaan xuduudiisa iyo dad kawsha tahriibaya taasi waa taa ruushku wuxuu aaminsan yahay magaaladaas xasiloonideedu iyo nabadgelyadeedu ama gacan kuhinteedu in uu ruushku isagu magaalada gacanta ku hayo hadba adigu ninka u gacan sareeya magaaladaasubay siyaasadiisuna ka soconaysaa taladiisuna ka soconaysaa waa magaalada xasaasiya loolankanu weli uu socdo waanu taagnaan doonaa qaxoonti reer suuriya ah oo ka badan saddex milyan ayaa ku sugan deegaanka idlib turkigu waxa uu ka cabsi qabaa in haddii weerarada ruushka iyo xukuumadda suuriya sii socoto inay dadkaasi u gudbi doonaan gudaha turkiga iyada oo iminka dadweynaha turkigu khatiyaan ka taagan yihiin muhaajiriinta dalkooda kusoo qulqulaysa saraakiil ka tirsan dowladda turkiga ayaa toddobaadkan warbaahinta iyagoo aan ismagacaabin u sheegay inuu madaxweyne erdogan uu hadaladiisa putin xooga ku saari doono xaalada suuriya gaar ahaana deegaanka idlib weerarada ay kurdiyiinta y p g ku qaadaan goobaha turkigu gacanta ku hayo kooxda y p g turkiga waxay ula mid tahay kooxda p k k oo turkiga muddo dheer ay dagaalamayeen lama oga inuu turkigu wax kaga bedashay ruushka in heshiiskan ay wada gaadheen uu sii socdo laakiin madaxweyne erdogan ayaa warbaahinta u sheegay kadib markii ay kulmeen madaxweyne putin in nabad laga gaadho xaaladda suuriya ay muhiimad weyn u leedahay xidhiirka turkiga iyo ruushka haddaba waa maxay muhiimadda uu carabaabay madaxweyne erdogan su-aashaasi waxaan weydiiyey maxamed caalim oo falanqeeye ah degana magaalada helsigni ee dalka finland dagaalka syria xilli dheer buu qaatay intay intuu socdeen dhowr jeer bay wada kulmeen madaxweynayaasha erdogan iyo putin hadda waxaad moodaa kulankii ka dhacay arbacadii magaalada dalxiiska loo tagay balaxi ku taale socia in uu madaxweynaha erdogan uu hadda doonayo inuu ruushka kala hadlo arrinta syria oo khilaafyo badan ay soo dhex mareen gaar ahaan dadka isagu xoog isagu ururka uu taageero ee ka dagaalama gobolka eden waxaa kaloo jira kurdi turkiga ay kala arti ku yihiin oo kurdida syria ah waxaa kaloo jirta madaxweyne bashaar al asad inuu booqasho ku tegay moscow oo putin wada hadleen waxay ku wada hadleen wax putin isaga u gaar ah erdogan iyo putin ayaa kulmay iyaga oo labadooda oo keliya ah waxaana la filayaa in sidoo kale ay ka wada hadleen gantaaladii s afar boqol ee ruushku ka iibinayay turkiga xaaladda deegaanka nagorno karabakh iyo libiya erdogan ayaa u sheegay inuu doonayo inuu ruushka kala xaajoodo arrimo kale oo la xidhiira ka wada shaqaynta difaaca inkasta oo hore arrimahan ay washington uga biyo diiday laakiin waxaabay u muuqataa in erdogan uu ku caragsanayo madaxweyne joe biden oo ay u muuqato inaanay weli isfahmin sida isaga erdogan laftiisa uu hore warbaahinta ugu sheegay intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay cabdixaafid cawiil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha islaamka dhegaystayaal waxaanu u weecanaynaa dhinacii heesaha waxaa dhagihiinna ku soo maqan codkii macaanaa ee biha u naxariistee maxamed sulaymaan tubeec iyo heestii waandaale codkaasi macaani ee binaxariistii jannaha ka waraabiya maxamed suleymaan tubaac ayaannu dhegihiinna kaga sii tegaynaa dhegaystayaal intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo